Well, who's next?
This is VOA 1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogeena internetka ee v o e somaali com oktoobar waa shan iyo toban aroornimo sabti ah sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay wararkii oktoobar afar iyo tobankeedii lagu dilay qarax boqolaal dad ah magaalada muqdisho waddo walba iyo hoteel kasta oo ku yaalla muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si kelikeli ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda soomaaliyeed ee aan waxba galabsan si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada gaza oo laga deyrinayo xaaladaha bini'aadanimo xilli dagaal uu ku socdo magaaladaasi waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan naxwaha afka soomaaliga buug laga qoray oo lagu soo bandhigay nairobi qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqlaysaan idaacaddeennan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ciidamada lubnaan ayaa sabtidii shalay ahayd sheegay in israa'iil ay riday gantaal ay ku dishay wariye u shaqaynaya wakaaladda wararka ee royters oo ku sugnaa koonfurta lubnaan iyadoo ila ka tirsan milatariga lubnaanna ay sheegeen in dilkaasi uu saameeyey qiimaynta dhanka farsamada oo dhulka ah ay ku sameeyeen milatariga israa'iil ayaa sheegay in aaggaasi ay u adeegsadeen taangiye iyo madaafiic si ay uga hortagaan sida ay yiraahdeen soo gelitaanka lubnaan kadib markii wariyahaasi la dilay ciise cabdulaahi la yiraahdo waxaa sidoo kale ay sheegeen in falkaasi uu ka kacay oo markaasi uu daba socday falal kaleeto oo xisbullah ay ku soo ridaysay xadka israa'iil lubnaan ay la wadaagto rasaas ilo milatari oo lubnaan ku sugan ayaa sheegay in ciidanku ay soo gebagabeeyeen madfaca lagu dilay wariyahaasi cabdulaahi ciise iyadoo israa'iilna ay markaasi aaggaasi la dhicisay duqayn xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikan ayaa sabtidii waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ee ku sugan marinka gaza iyo sidoo kaleta dhinaca israa'iil isaga oo markaasi sii xoojinaya socdaal diblomaasiyadeed oo bariga dhexe uu ku marayay wixii ka dambeeyey markii uu taageero jawaab celin ah uu u raadinayay israa'iil dagaalka ay kula jirto xamaas blikan ayaa magaalada riyaad waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal bin farxaan ka hor inta uusan ku sii hakanin dalka isutaga imaaraadka carabta iyadoo uu doonayo sidii uu caawin ugu heli lahaa dadka rayidka ah ee ku dhex go'doonsan dagaalada iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa la yiri dhibaatooyinka bini'aadanimo ee sii kordhaya ee halkaasi ka jira waxa uu sidoo kale to wacad ku maray dhiiga shiinaha waxa uu sidoo kaleeto wacay dhigiisa dalka shiinaha aan iraahday iyadoo oo falastiiniyiintuna ay la daalaadhacayaan inay ka qaxaan goobaha ay ku sugan yihiin ee ciidamada israa'iil ay duqeynta ku soo geysanaysa ee dhanka gaza ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba afrikada bari aroor ayay u tahay halka washingtonna ay saq dhexe kusii socoto ay dhaaftay labawaa koob iyo tobankii iyo bar habeenimo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay khudbad jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii lix sano ka hor ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ahaa kii ugu weynaa ee ka dhacay geeska afrika qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof waxaa sidoo kaleetana ku dhaawacmay dad kumanaan ah sida dowladdu ay horeyba u sheegtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay dadka soomaalida midnimo iyo wadajir iyo in dowladiisa la taageero gaar ahaana dagaalka ay kula jirto al-shabaab sidii loogu guulgaari lahaa haddaba wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan la xiriirta amuurtaasi xamar ka soo diray khudbada uu madaxweynuhu xalay jeediyey oo ahayd mid la duubay ayaa waxay socotay ku dhowaad siddeed iyo toban daqiiqo waxaana diiradda uu ku saaray qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay iskoyska soobe ee magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen boqolaal qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku sheegay in masiibadii qaraxaasi oo ay ka soo wareegatay lix sano lagu tilmaami karo mid la macno ah in la dilay dadka oo dhan marka la eego wixii dhacay maalintan lama dilin qof walba oo soomaali ah keliya ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi suuratu maa'ida man qatala nafsan bigayri nafsin ow fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican waxaan wada ognahay in kooxdaas diinta ilaahay dhinac martay oo ay caadaysatay gumaadka ummadda soomaaliyeed in ay magaalo walba kismaayo gaalkacyo baydhabo jowhar boosaaso beledweyne hargeysa afgooye waddo walba iyo hoteel kasta oo ku yaalla muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si keli keli ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda soomaaliyeed ee aan waxba galabsan si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu bulshada u soo jeediyey isku duubni iyo inay sameeyaan midnimo si dowladdu ay guul uga gaarto dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah al-shabaab guusha aan ku xisaabtamayno ma aha mid meel cidlo ah ka imaanaysa waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baylihin dhiiggaas loogana midho dhaliyo sababtii ay u shahiideen waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan ku beegan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda inkasta uu madaxweynuhu diiradda saaray dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab waxa uu dhinaca kale fariin dardaarwarin ah uu u jeediyey ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka ee la ologga ah waxaana uu u soo jeediyey in aysan marnabo ka bixin difaaca oo ay noqdaan daljirayaal u taagan badbaadada ummadda iyo qaranka soomaaliyeed waxaad tihiin geesiyaasha lagu seexdo dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdow ha seexan xil baad sidaaye ha seexan geesyaal waxaan idiin ballan qaadayaa sida aad mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka idinla qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka waxaan idiin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda soomaaliyeed idinsoo daba fariisiiyo oo ay idiin noqdaan garab iyo wehel aada dugsataan maalintii aynu go-aansannay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysannay dhinaca kale wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya doctor maxamed cali doodishe ayaa waxa uu ku tilmaamay qaraxyada ka dhacaya soomaaliya oo ay geysanayaan al-shabaab inay yihiin mid hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu tirtiro isirka soomaaliga ah sida uu hadalka u dhigay u beegsanayaan shacabka soomaaliyeed maxay tahay waa caddahay khawaariijta waxay doonayaan inay tirtiraan jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxay diidan yihiin in dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay u istaagto dowladdooda waxay diidan yihiin shacabka soomaaliyeed oo kun iyo afar boqol oo sano ka badan ee muslim ahaa ayay waxay rabaan islaamnimadiisa inay ka fogeeyaan islaamnimadiisa inay ku diraan inay khilaaf ka dhex abuuraan bulshada soomaaliyeed inay bulshada soomaaliyeed baaba'do qaxdo barakacdo dhulkii ay lahayd oo awoyaashan ilaashanayeen inay ka barakicso lix sano ka hor soomaaliya waxaa ka dhacay qaraxii ugu weynaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay boqolaal ruux kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana ilaa iyo hadda qoysas badan aan ka go-in xanuunkii ay ka qaadeen dhibaatadii ka soo gaartay masiibadaasi cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan washington xaalado bini-aadanimo ayaa ka jira gaza waxaana halkaasi la sheegay in falastiiniyiinta sabtidii shalay ahayd ay u carareen inay ka guuraan dhinaca waqooyiga marinka gaza ayagoo markaas u jihaystay dhinaca koonfureed ka hor inta aan la gaarin duulaanka laga cabsida qabo ee israa'iil ay sheegtay inay ku qaadayso dhinaca dhulka ee gaza in ka badan laba malyan oo qof ayaa wajahaya dhibaatooyin dhinaca biyola'aanta oo ku soo wajahaan iyo sidoo kaleto saadka oo ka go'aya magaalada muhiimka ee marinka gaza kadib markii israa'iil ay joojisay dhammaanba waxyaabihii geli jiray gobolka waxay noqotay arrin nolol iyo geeri ah waa waajib gaza waxay u baahan tahay in shidaal la geeyo hadda si biyo loogu helo laba malyan oo qof ayuu yidhi filip lazarani guddoomiyaha guud ee hay-adda qaramada midoobey ka tirsan ee la yidhaahdo u n r w a saldhigga qaramada midoobey ee koonfurta marinka gaza halkaasi oo u n r w a ay u dhaqaajisay howlwadeenadeeda biyaha lacaba ayaa ka go-an kumanaan qof ayaa waxaa la sheegay in magangelyo ay u doonteen halkaasi kadib markii israa'iil ay soo saartay amarka ay ku bixisay in waqooyiga gaza la faaruqiyo halkaasi oo hal dhibiic hal milyan oo dad ah deegaan u ahayd amaba qiyaastii kala bar dadka ku dhaqan dhulkaasi asbuuc gudihiis hal malyan oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen deegaankaasi waxaana sidoo kaleeto labiyo tobankii saac ee lasoo dhaafay la sheegay inay ka barakaceen boqolaal kun oo shacabka reer falastiina fursadihii lixda saacadood aheyd ee la siiyey dadka ayaa dhammaatay israa'iilna waxa ay guud ahaanba weerar dhulka a doonaysa inay ku soo qaado halkaasi waxaana ay soo dhoobtay ciidamadeeda difaaca dhinaca gaza kumanaan ciidamada israa'iil ee lasoo dhoobay xadka ayaa waxay yihiin kuwo si aada u hubaysan sida wararku ay sheegayaan v o edu ay qortay waxayna ujeedada tahay in israa'iil ay ka aargoosato weerarkii xamaas ee ku qaaday toddobadii bishan oktoobar dhinaca israa'iil in ka badan kun iyo siddeed boqol oo falastiiniyiin ah ayaa ilaa iyo haatan duqaynta israa'iil ku geeriyooday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza horraantii sabtidii shalayta ahaydna afhayeenka u hadlay israa'iil ciidamadeeda lana yidhaahdo richard hedg ayaa waxa uu sheegay in go'doominta hawada dhulka iyo badda ee israa'iil ee gaza ay sii socon doonto ilaa iyo maalinta toddobaad waxaan isu diyaarinaynaa marxaladaha soo socda ayuu yidhi laakiinse ma uusan sii faahfaahinin macluumaadka ku saabsan waxa uu ula jeeda arrinkaasi israa'iil ayaa wacad waxa ay ku martay inay baabi'in doonto ururka xamaas kadib markii dagaalyahanada ururkaasi xamaas ay gudaha u galeen magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala koonfurta israa'iil toddobaadkii hore halkaasi ay ku dileen kun iyo saddex boqol oo israa'iiliyiin ah ayna ku qabqabsadeen oo ay ku qafaasheen ayaa la yidhi dad badan oo israa'iiliyiina xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikan ayaa waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ee ku nool marinka gaza iyo dhinaca israa'iilba waxa uuna ku sugan yahay dalka isutaga imaaraadka carabta waana safarkiisii shanaad ee uu ku tegayo gobolka si deg deg ah intii ay bilowdeen qalalaasaha halkaasi si markaasi ayuu yiri looga hortago dagaalka israa'iil iyo dhinaca xamaas in uu kusii fido gobolka intiisa kale bilikan ayaa sidoo kaleeto sabtidii waxa uu kula kulmay magaalada riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal bin farxaan waxaana carabka ay ku adkeeyeen sida maraykan ay uga go-an tahay in diiradda la saaro joojinta weerarada xamaas ee ka dhana israa'iil waxaa kaleeto uu sheegay inuu kala hadlay sii wadidda qorsheynta washington ee saaxiibada gobolka sidii looga hortegi lahaa fiditaanka colaadda in uu kusii fido gobolka sidana ay uga go-an tahay ayay yidhaahdeen inay qaadaan tallaabooyin lagu badbaadinayo dadka rayiska ah hadalladaasi oo ay daabacda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga waxa uu sheegay in mudnaanta hadda loo baahan yahay in la siiyo joojinta dhibaatooyinka dadka rayidka ah soo gaaraya ee dheeriga ah subax wanaagsan waa aruurnimo sabti ah oo shan iyo toban ay tahay bisha oktoobar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal waxaad naga dhegeysaneysaan washington ayadoo daraasaad ay hay-adda unesco horey u sameysay lagu muujiyey cabsida iyo walwalka luuqado badan oo dunida ah oo af soomaaliga uu ka mid yahay oo dabargo-ayo ama dabargo-i doono qarniga koob iyo labaatanaad ayaa xalay waxaa lagu soo bandhigay magaalada nairobi buug loogu magacdaray nuxurka naxwaha afka soomaaliga oo uu qoray xildhibaan profesor cabdulaahi xasan rooble oo ka mid ahaa guddigii afka soomaaliga horeyna usoo noqday wasiir wuxuu ugu waramay wariyaha v o eda magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere kadib soo bandhigistiisa buugga
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ognahay had iyo jeer dhibaatada dalka haysata waa naqaanaa afka haysata sababtaan usoo diyaarinana waxaan ogaanay meelo badan baan tegey anigu wasiir baa noqday waxbarasho marka markii aan dadka eegay iyo qaabka ay wax u boqrayaan iyo qaabka wax loo loo baranayo ee waxaan ogaanay af soomaaligii meesha in laga saaray waxaa kaloo anugu guddiyadii af soomaaligan ka mid ahaa waxyaabihii loo baahnaa in mar hore la kobciyo ee aynu aynu la doonaya inaynu meel wanaagsan gaadhsiino waxaa ka mid ahaa af soomaaliga laakiin maanta wuxuu ku jiraa halistii ugu sarraysay oo ah in uu mar dhow laga yaabo inuu baaba'o sababtuna ay noqotay dadkii soomaaliyeed oo afkii nacaya oo afka laga jeclaysanaya iyada oo aqoon-yahanadii aanay afka iska xil saaraynin iyada oo dhibaato badani ay dadkii iyadoo ay haysato haddana afkoodii ay u arkayaan inuusan ahayn af nolosha la socon kara saa darteed dadka jiilasha cusub ah oo dalalka sheeyaha iyo qorbaha ku koraya oo afkii aan aad u baranin maxaa talaahood u jeedinaysaa maxay kula waxaa loo jeedinayaa waxaad ogaataan qof walba waxaad wax ku tahay waa afkaaga qofka hadduu afka lumiyo wuxuu luminayaa soomaalinimadii wuxuu lumanayaa midnimadii wuxuu luminayaa ummadnimadii wuxuu lumanayaa qarannimadii wuxuu luminayaa dadnimadiisii laftiisii buu luminaya ugu dambayna wuxuu luminayaa diintiisii saa darteed waxaad u baahan tihiin inaad carruurtiina bartaan afka si ay arrimahaasoo dhan ay u ilaaliyaan waxaynu leenahay dhaqan wanaagsan af wanaagsan baynu leenahay diinta ayay inoo ilaalisaa waxyaabahaasoo dhan baynu doonaynaa inaynu afka uga faa'iidaysanno sidaa darteed af la'aani waa ummad la'aan nin walbaba ku talagal
dad kala duwan oo ka soo qayb galay dayaafadda bandhigaasi ayaa talooyin ka bixiyey buugga iyo sida ay u arkaan iyadoo uu ka mid ahaa qoraaga soomaaliyeed maxamed xasan ciro oo isaguna faalladiisa ka dhiibtay qofka qofnimadiisu waxay ku xidhan tahay ama waxa dadnimada la yidhaahdo waxay ku xidhan tahay fahamka uu u leeyahay afkiisa hooyo cilmi baadhisyo badanoo la sameeyey baa jira waana taas sababta keentay yuneeskadii uu hadda qoraagu soo qaatay inay waajib ka dhigto ilmuhu inta uu yar yahay afarta sane ee ugu horraysa galaaskiisa in la baro afka hooyo waayo afku saqaafad wax la yidhaahduu wataa aqoon buu wataa wuxuu wataa hal abuur qofka hadduu marka afkiisa ka tago wuxuu ka tegayaa hal abuurkii wuxuu ka tegayaa fikirkii wuxuu ka tegayaa kalsoonidii qofeed ee inuu intuu madal ku soo istaago uu aqoontuu bartay ama ku gudbin karo ama bulsho uu kula hadli karo muhiimadaas marka iyo inaga hoos bixin haddii aan doonayno in aan dad soo saarno afka hooyo waa kaalinta ugu muhiimsan ee dadka aad doonayso in aad soo saarto qofka uu noqon lahaa hadda ereyada caadiga ahay dadku yidhahdaan waa maxay qof qofnimada iyo diintu way isku xiran tahay ereyo saasaa la sheegaa soo maa laakiin diinta laftigeeda haddii sheekh mustafa mar dhexdaas ka hadlayaan arkay oo yidhiba af soomaaligu waa diin anigu waa ku raaca waayo qofku hadduu af soomaaliga yaqaano diintiisana wuu aqoon karaa dee alla ka baq waad u fasiri karaysaa afkaaga ereyga soomaaliga ahay damiir baa jira uu la hadlayo oo hoose oo hooyadu ku ababisay dadka dunida ku dhaqan oo la sheegay inay ku hadlaanna in ka badan lix kun oo luuqadood ayaa dabayaaqada qarniga koob iyo labaatanaad unesco ay ku sheegtay in ay dabar go-ayaan oo labaatan luuqadood oo keliya ay kasoo hari doonaan oo ay ku jiraan afka carabiga sawaaxiliga hindiga jarmalka faransiiska iyo kuwa kale waxaana qoraagu uu si gaar ah uga walwalayaa in afka soomaaligu uu dhimasho qarka u saaran yahay haddii aan la helin manhaj adag dadaal dowladeed iyo markaasi dadka oo afkooda ku kalsoonaada kana hortaga burburka iyo ku dayashada afafka kale ee gumaysigu ka tegay yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
toddobaadkan waxaa laga xusay dunida maalinta caafimaadka maanka britain afartii qof ee qaangaar ahna mid ka mid ah ayaa afartaasi qof ee dhallinyaro haddii ay yihiin midkood lagu sheega xanuunka waxaana ay la kulmaan nooc ka mida dhibaatooyinka caafimaadka ee maanka ayaa la yiri waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo ku dhaqan britain oo dhallinyaro u badan oo iyagu la kulma noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka haddaba waxaa in badanoo arrintaasi ku saabsan ay ka dhashaan nooca murugada ama debressionka loo yaqaano doctor cabdirashiid takar oo dhakhtar soomaaliyeed ah oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wuxuu uga waramay debressionka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay
cabdixaafidow xanuunkan murugada la yidhaahdo ama debressionka horta dadkeenu badanaa waxay isku qabdaan depression iyo stress stressku xanuun ma ahan waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay haddii ay muddo stresska ku jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mida qofka depressionka qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay ama qof magaranaysa dhaqaale ah dhaqaalihiibuu khasaaray ama shaqadiibaa ka dhuntay ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay ama wadnaha istaagay ama stroog baa ku dhacay taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada waxyaabaha keeloo kale waxaa ka mid a waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto gabadheedu qabto habaryar kala qabto marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka oo mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ugu dhaco baa sahlan waa tahay marka laga eego dhinaca reer galbeedka xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu dhinaca soomaalidana mid unbaa dadka ku tilmaamaan bal wax nooga sheeg inta qaybood ee u qaybsamo
runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depressionna waa la yidhaahdaa marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay qofka mildiga qabo oo kale xoogaa waa murugaysan yahay laakiin noloshiisii waa wataa waxba iskama bedelin waa shaqaystaa dadku ku dhex jiraa kan moderatka qaba waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay laga dareemayo wejigiisa xoogaa wax iska bedeleen laakiin kan safare depression qaba ama magaranaysaa major depression waxaa la yidhaahdo waxaa la dhici karta qofka caqligiisa oo dhan inuu isbedelo qaabka u fakarayo uu bedelo marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa af soomaaliga waalida u naqaanaa oo halkaas gaaro qaabkaas waa loo qaybshaa waa tahay guud ahaan haddii aynu eegno dr cabdirashiidow dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol joogka ah iyo dalalka reer galbeedku wax badan ayaa u dhexeeya bal waxay nooga shar
horta haddaan soomaalida fiirino weriye cabdixaafid waxa weeye soomaalida gudaha joogta iyo soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xanuunka sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogto si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa laakiin qurbaha waxaa badan cidlo inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin weliba gabdhaha gaar ahaan magaranaysa hooyo caruur haysata ood cidha caawinaysa jirin marka soomaalida markaan firino waa taas guud ahaan soomaalidu badyowga xanuunadan ku badan yihin bay ka mid tahay leanna waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo magaranaysaa baan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mida ay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yahay midda kaloo muhiimka inaan sheegna waxa weeye dadkan aan la joogno westiga ama ingiriis joog ama sweden joog ama maraykan joog ayagu way yaqaanaan xanuunadan haddii lagu yidhaahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety waad qabtaa qofkan dhakhtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeennu waa inkirsan yihiin ma aaminsana xanuunadan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysaa haddii waxaa istigmada la yidhaha haddii la yidhaahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkaya marka dhibaatooyinkaasaa aada u badan dawada haddii loo qoran inaysan qaadan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin dr cabdirashiid intee ayay leeg tahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo qur-aankii casharkii qaato sidoo kalena uu dawooyinkiisiina isticmaalo
waa runtii waa waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah horta sidaan hadalka ku bilownayba xanuunkanu waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka ilaahay ku yimaado diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano dadka aad ku dhacayaan ka mid yahay ase dakhtar muslina soomaali ah waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxaa la yidhaha ruqa sharciya oo dee adkaarta nabigii ka sugnaatay sida laysugu daweeyey inuu debreshku la mid yahay xanuunada kale haddii lug ay kaa jaban tahay cidna ma dhihin qur-aan ha isku akri laakiin dhaqankeenna waxaa ka mid ah haddii qofku lug ka jaban tahay ama dheg xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadii isagoo raadsanay qur-aanka la isku akriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato ama wax ka weyn ha ahaato waxaa aada u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin ay isku koobaan dad gaara oo wax ku akriya ama qur-aan ku akriya marka anu kama soo horjeedo qur-aanka in laisku akriyo laakiin waxaan dhiiro gelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka in laisku akriyo
doctor cabdirashiid takar ayuu kaasi ah u warramaya wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil markana codka baxsan ee cabdirashiid khaliiji codkaasi baxsan ee cabdijibaar alkhaliiji ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeennan subaxnimo waa sahre cabdi axmed oo baahintiin idinkaga sii tegaysa codkaasi cabdijibaar alkhaliiji